Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare.
asalaamu calaykum magacayga waa bareeqa daahir waxaan ka shaqeeyaa c i c c kas kusoo dhowaada bodkastka waxaa ila joogto maryan xasan oo aadadoo taqaanaan maryan gabar oo ali jaalhoodka wax badan ku jirtay trainer ah waxyaalo badan noo qabato maryan kusoo dhawow maantay maryan soo dhawow
bareeqa waad mahadsantahay aad iyo aad mar walba waa wax qiimo leh inaan isu nimaadno oo mawduucyada aan ka hadalno oo waxbarashada uleh dadka caruurta la shaqeynaya inaynu qabanno waa aad baan ugu faraxsanaa maasha allah marin marin wax badan baan isla shaqeynayna umana malaynaa wax badan isla shaqeynayna anakoo baahi kuu qabna oyaan baan kala tagnaa mar kasta maanta hadda maanta nooceeda waxaan ka hadlaynaa waxa waaye muhiimku ay tahay cayaarta ilmaha ay cayaaraan cayaarta oo aniga aan choiceka ilmaha ay leeyihiin oo aan iska cayaarno ani waxaan xasuustaa waaga aan yaraa waaga anaku aan yaraa cayaar waa iska bixi jirnay banaanka kusoo cayaari jirnay gurigan ku ordi jirnay wax waxaa la dhaho oo jirto waxaan samayn jirnay alaab alaabey i think that's the dramatic play hadday dhahaan alaab alaabey iska sameynaa choiceka anakaa lahayn banaanka naloo fasixi jiray waxaan doonaa samayn jirnay cayaartaas ayaan maanta ka hadlaynaa iyo qiimaha ay leedahay ilmaha u leedahay marin marka soo dhawow
bareeqo aad baan kugu mahad celinayaa cayaarta sida aad leedahay waxay ahayd wax aan iska haysanay oo noo taala oo kayd noo ah oo free aan u nahay oo mar walbana aan dhaqan u lahayn ilmaha markay quraacdaan inay soo cayaaraan marka waxaan ka hadlaynaa ciyaarta iyo muhiimadeeda koriimada ilmaha shanta sano noloshooda ugu horeysa marka haddaan ka hadalno ciyaarta maxay muhiim u tahay dabcan siday bureeqa aad leedahay waan xasuustaa inkastoo ani adiga laga yaabee isku wadan xataa inaynu ku korin saasay tahay isku dhaqan baan nahay adduunyada sidan aan ku noolnahay aan ahayn oo xasiloon oo parentiga aysan shaqo u kala ordayninna adduunyooyinkaasoo dhan ilmaha waxay haysan jiraan waqtiyo badan oo fursado badan oo ciyaar ah markan yaraa ani waxaan xasuustaa subaxii sidaad cayaar u geshid waxaa laga yaabaa markaad gaajootid ama markii banaanka intii lasoo istaago magacaada loo yeero oo lagu dhaho soo xarod inaad soo noqoto ama sometimes waa lagu doonayaa waxaa laga yaabaa gurigiina hortiisa maahe saaxiibada gurigooda agtiisa inaad ku cayaaraysin marka waxaan cayaari jirnay saa hadda leedahay gabargabarey oo dramatic play ah waxaan cayaari jirnay nacash nacash mid la dhaho oo taag ah oo physical cayaaro ordaysido maantoo dhan aad adoo daalan oo cunada gaajo u qaba oo aad soo noqonaysid marka waxaynu ka hadlaynaa marka muhiimadda ciyaarta iyo xilka kaa saaran inaad si joogtaa fursado u samaysad ilmaha ay ku cayaaraan mawduuceena waa saas marka maxay ciyaarta muhiim u tahay ciyaarta developmentally marka la eego waxaa la dhahaa ciyaarta waa children's work ilmaha shaqadooduba inay tahay inay cayaaraan maxaa yeele markay cayaarayaan waxay ka korayaan qeyb walba oo developmental domainka marka la dhaho jirka marka la dhaho maskaxda marka la dhaho hadal barashada marka la dhaho macaamilka dadka la macaamilaysid iyo fahamkaad nafsadaada fahmaysa social emotional la dhaho iyo markay noqoto caqli ahaan marka ciyaartu dabcan jirka waan ognahay jirka way dhistaa annaga waaweyn hadda waa aragnay markii socod joogtaa iyo iyo dhaqdhaqaaq joogta a la helo waa la arkay inay caafimaad ku jiro markaan dhaqdhaqaaq la helina waa aragna cuduro badan baa soo baxay dadka ku dhacaya hadda oo ay aasaas u tahay dhaqdhaqaaq la-aan iyo iyo cayaar activity la-aan marka dabcan midda ugu horreysa ciyaarta maxay mu tahay waxay muhiim u tahay waxay dhisaysaa ilmaha jirkooda koreen caafimaad si uu helo murqaha yaryar iyo murqaha waaweyn oo gross motorka la dhaho murqaha jirko waaweyn bay dhisaysaa waxay siinaysaa ilmaha inay gaajoodaan cunada si fiican u cunaan waxay dhisaysaa inay daalaan oo habeenkii si fiican u seexdaan waxay dhisaysaa inay noqdaan kuwo dhaqdhaqaaq fiican oo active oo wax kala qaban kara oo maskaxdooda si fiican u shaqeynayso taas waa mid maxay ciyaartu muhiim u tahay oo kale dabcan jirka iyo koridiisa kasoko waxay muhiim u tahay social emotional marka la dhaho ilmaha cayaara way la dhaqan bartaan dadka isboortiga cayaaro kale kooxaha ku jira waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin dad dhaqan fiican oo qolo walba la qabsan kara oo hadal yaqaan macaamil fiican marka ilmaha cayaara social emotional marka laga eego waxay yeeshaan dad la dhaqan iyo dad dhexgal waxay kaloo siinaysaa dhaqanka naftoodana way xoojinaysaa ilmaha inuu nafsadiisa la macaamili karo naftiisa way carbinaysaa cayaarta qofka way carbisaa maxaa yeelay intaad cayaaris waxaad baranaysaa ilmaha dadka kale xadkooda waxaad baranaysaa inaad adiga istiishid ood boos ka soo baxdid waxaad baranaysaa waxyaabo badan marka ciyaarta dabcan waynu kasii hadlaynaa laakiin waa ilmaha jirkooda ay u fiican tahay dadla dhaqankooda ay u fiican tahay maskaxdoodana way u fiican tahay maxaa yeelay hadda manki baarka oo kale ilmaha markuu uu fuulayo waa xisaabtamaya siduu ku fuuli lahaa maskaxdiisa ayuu ka shaqaysiinaya markaad dhinac qabsato dhinac kale u boodayso waxaasoo dhan maskaxday ka socdaan soo maaha marka ciyaarta maskixiyan jir ahaan ilmaha muhiim bay u tahay sidoo kale waxay siinaysaa ilmaha inuu mala-awaal sameeyo hadda marka ay waan xasuustaa markaa yaraa gabargabarey marka la samaynayo aniga bombalooyin ma lahayn markaan yaraa marka laakiin sabuulka maarata sabuulka koornka koornka ayaan timaha kan ku daboolanoo cawska geleyda ku daboolan intaan ka saarno oo shallayno ayaan waxaa uga dhigi jirnay timo gabar timo leh markaasaan gabadha waxaan u samayn jirna dharay xirata waxaasoo dhan marka ciyaarta waxay sameynaysaa imaginationka qofka iyo mala-awaalka ayay dhisaysaa si uu qofka u noqdo qof maaragtay waxyaabo kala duwan oo hindisaad leh waxyaabo kala duwan hindisa karaa ma maryam taas been maada ku sheegin maryane waa horta waa runta waxaa laga yaabaa inaan meelo kala duwan aan kusoo kornay laakiin dhaqankii ayaan haysanay oo ahayd cayaarta ynow waagii hore waalidiinta ilmaha ay bannaankan saga saari jirteen waa lasaga saari jire waa la cayaarsiin jiray xataa hata dadkan oo aan la deganahay wadankan xataa sidoo kaley dhahaan waxay dhahaan waagii hore bannaankan ku cayaari jirnay marka marinay waxaan rabnaa xoogaa horta inaan dhex galno because ali childhoodka dadkan la shaqeyno jaalkeerada waxyaalaha badan aan aragno waxa waaye schedule baa la haystaa kaasna waa ka hadli doonaa sooma scheduleka marka statekii baa schedule ka rabo marka schedulekii waxaa laga buuxiyey cayaar structured cayaar cayaar marka marka aad eegto maba haystaba cunugu room uu ku cayaaro waa structured cayaar ah stateku marku ma dhahaan schedulekaagu waa inuu structured cayaara ahaado stateku waxa kaliya uu jaalkeerada uu ku dhow waxa waaye ma haysataa daily schedule laakiin asaga kuma dhahaayo waa inuu waxan iyo waxan iyo waxan iyo waxan ay ku jiraan ma fahantay so annaka basad aan baqayno ayaan waxaan ku buuxinaa activity marka ma arkaysid xataa markaa fiirisid cunuga ruum ku cayaaro iyo cunuga wuxuu dhaqdhaqaaq ku sameeyo iyo maba jirtaba because baqad aan ka baqayno stateka ayaan wixii buuxinaynaa marka ma sameyno marka waa inaan ogaanaa taasnaan ka hadalnaa weeye ma aha adiga bahalka adaa iskale adaa samaysan karsid scheduleka adaa iskale schedule iisoo dir buu ku dhaha adaad diraysid marka annaka waa inaan ogaanaa cunuga intuu galaaska kuu fadhiiyey intuu iska cayaarayo wuxuu doon uu samaynayo waxaa noo dhibya markuu wuxuu isaga doon uu samaynayo uu playgaraynayo uu cayaarayo oo choiceka aan siino aba noo dhib yar iyo markaad activity adiga aa samaynaysa adiga adiga wax adaa samaynaysa adaa ka shaqaynaysa moogta laakiin markuu cunuga asaga uu free playgiisa uu wuxuu doono samaysanayo uu cayaarayo uu wuxuu doono keensanayo uu meeshuu doono galaayo taasaa noo dhib yar hadaa macalimiin cali jaamac waa sax buraaqa waa run stateka waxay ku leeyihiin dhs waxay ku leedahay jadwal samee laakiin dhs markay saa leedahay dabcan waxay waxayba og yihiin oo ay ku jiraan mala ah inaan mafahansannahay wax taas laga wado maxaa yeelay waa wax soo jiray schedule in lagu shaqeeyo jaalkerka iskuolka marka isma dhs isma dhahayaan waxaad siisaan cashar kow ah waxa schedulekala gelinaya wayba moodayaan inaan fahamsannahay oo naqaano marka waxaan dib ugu laabanaynaa dabcan marka maalintu subaxii aad ilmaha lagu keeno ka bilaabatay ciyaarta tay dabadda lagu ciyaaraya keliya ma noqonayso waxay noqonaysaa wax walbo activity ah oo jadwalka kugu jira waxaa ka mid a ciyaaraha dabcan marka marka laga hadla way tira badanyiin haddaan hadda tusaale dhiibo haddaad aragtid sideed nooc oo kala duwan bay cayaaruhu leeyihin waxaad arkaysaa ilmaha markay yar yihiin oy dhashaan oo ilmuhu beybi yahay haddaad aragtay ilmo dhaqdhaqaaqaya oo lugaha dhaqdhaqaajinaya oo gacmaha haabhaabanaya taas waxaa la yirahdaa wax ka mid tahay ciyaarta ciyaarta intuu beybiga yahay ayuu ilaahay ku abuuray inuu bilaabo inuu ismashquuliyo inuu wax haabto inuu hadaaqo intaasoo dhan waxay noqonaysaa dhismaha hore ee ciyaarta qaybta koowaad marka waxaad arkaysaa markuu saddex bilood ilaa sideed iyo toban jira ilmaha dadka kale lama cayaaraan laakiin waa qayb labaad oo ciyaarta ka mida waxay tahay markaas ilmuhu waxaa la yirahdaa solitude play asagaa isla cayaaray keligiisba isla cayaaray saddex ilaa sideed iyo toban bilood markuu jiro waxaa laga yaabaa inuu isaga isku mashquulsan yahay maxaa yeele adduunkii bay baranayaan ciyaarta noocaasa waxbuu ku mashquulsan yahay waxbuu fiirinayaa maantao dhan waxbuu taabanayaa meel buu gelayaa waataan soo celcelino taas waxay ka mid tahay ciyaaraha iyaduna waxaa jirta oo kale mid ilmaha markay intaa dhaafaan sideed iyo toban bilood ay dhaafaan oo uu eegayo ilmaha kale u cayaaraya ayuu eegayaa weli ma soo gelin cayaarta kama mid noqonayo laakiin wuu fiirinayaa qaabka loo cayaaro waxaa la dhahaa onlooker play ama ishuu ku haynaya marka taasoo kale ilmihii way eegayaan waxay ka baranayaan sida dadku wada cayaaraan cayaartana ma joongaranayaan laakiin way fahmayaan ishay ku hayaan buraaqa sidaad ogtahay waxaa kaloo jirtaa mid ilmuhu ay ilmaha kale la cayaarayaan si laakiin kooban aysan weli kalsoonida ma qabaan sidii waxaa moodaa inay isbaranayaan oo kale way ag fadhiisanayaan way fiirinayaan macaamil yaroo gaaban baa ka dhexeeya taasna waa qayb cayaarta ka mid a associated play la dhaho waxaa kaloo dhacaysa marmar markay saddex sano jiraan oo kale ayay bilaabayaan inay fahmaan sharciga ciyaarta waxay fahmayaan in cayaartu ay tahay in la wadaago inay tahay in wax laysu dhiibo inay tahay wax qorshe ku socota oo aan laysa sirin oo kale oo ruleskaasoo kale markay fahmaan inta badan ciyaarta waa wixii saddex sano ka dambeeya waxaa jira oo kale cayaar aad aragtay ilmaha iska ordaya oo kale maantao dhan iska ordaya inta badan waxaan dhanaa fariiso ha ordin laakiin cayaartay ka mid tahay xawaarahu ku soconayo derbiga intuu ordo derbiga isku qabanayo inuu jaranjarada rabo inuu fuulo inuu rabo kursi inuu galo playgay ka mid tahay maxaa yeeley wuxuu tababarayaa ilmahaas wuxuu qaban karo iyo jirkiisa ayuu eegayaa taasna cayaartay ka mid tahay iyo marka ugu dambaysa ciyaaraha midaan inta badan aragno oo ah cunug inuu wax dhisayo heerkaas waa markuu preschool soo gaaro inuu wax dhisayo inta badan blockska oo kaleeto wuxuu bilaabayaa inuu guriban dhisaya uu is yiraahdo waa marka ugu horeysa oo cayaar macno annaga noo samaynaysa uu samaynaya laakiin ciyaartu intaaso dhan way soo socotay ilmaha wuu soo waday waxaan jeclahay buraaq inaan ku weydiiyo adiga waxaad haysaa shaqo runti weyn oo coach coachinka markaad samaysid maxaa laga oran karaa cayaartii ilmaha waa laga celiyaa inta badan waan arkay in la dhahay fariiso marka maxay kula tahay qofka markuu dhahayo fariiso waa khasaaro weyn maxaa yeelay ilmaha maba loogu talagelin inay iska fariistaan laakiin waa in la siiyo fursad si safe ay ugu cayaari karaan intaysan maalinta kuu imaanin maalinta kuu bilaabin qorshaan degsanaynaa ciyaar ku salaysan marka coach ahaan markaad tagto meelaha ilmaha lagu daryeelo adiga maxaad inta badan aragtaa xagga cayaarta marka marka laga hadlo
maryan waa saa sheegtay waan arkaa fariiso you know alla kama ogtahay maryan waxaawaa waxyaalaha badanaa arko waxa waaye qof kastana waa ku daalaya you know dadka badanaa waxay ku daalayaan alaabtiiu soo bixinaya markuu soo bixiyo uu xareeyo cleanup ma samaynayo ma celin kari alaabta ani maanta ma ka kaxayn kari maanta alaabta ma soo bixin kari ma celin kari laakiin shaqadaaba ku samaysan basaasba inuu intuu wax soo guro soo daadiyo ku cayaaro isgergeliyo haddana celiyo mid kale soo qaado saasaabaan ilmaha markay ilaa ay shan sano ka gaarayaan ilaa prisaasay ku jiraayaan waa ognaha marya marka anigu waa u sheegaa cunug kasta meeshuu maraayo iyo wuxuu samaynayo waa isleeyihiin laakiin alaabta waa uu hadda markuu laba sano cunuga gaaro wuu rabaa wixii dhan intuu soo dejiyo uu fiiriyo uu isku xirxiro uu arko uu isku celiyo uu haddana wax kala soo dejiyo cunugiyaa ku jiro marka anigu waan kuwa arkaa dhibkaas waa ku arkaa laakiin waan kula taliyaa waxaan idhaahdaa meesha ay marayso cunugu meeshuu maraayo waayo laakiin waxaad ku dari kartaan kaliya waxa waa cunuga lagu dhihi karo waxa waaye clean up markaad soo dejisid adiga clean up garee haree
sax ha laakiin haddana waxyaalaha kale mar inaan arka waxa waaye hal hal act- een, hal toy baa wuxuu yaalayaa bilo ka badan cunuga wixii waa ku yaalayaa marka dambe wuxuu gaarayaa heer uu iska jajabsho because wixii waa wax maalin kasta u arko marka taasna inaan ka hadalno way fiican tahay alaabaha cunugu ku cayaarayo xataa waa in loo kala bebedelaa like Asa.
bishiiba mar miyaa mase bishiiba adiga laba mar miyaa in la kala bedelaa wey alaabta because hal alaab haddii meesha ay taalo waa jajabinayaan ilmaha
sax sax waxaad ka soo qaadaa waa runtaa buraaqo een, toyga aan haysano oon kasoo gelino albaabka qolkeena aan aan noo yaalo tooyada inta badan tooyo wanaagsan baa inoo yaala waxyaabo badanoo fiican oo ilmaha lagu cayaaraya baa noo yaala laakiin waa inaan u fahamno toy walba waxaa lagu bartaa wax kaba soo qaad een, haddaad hayso blockska blockska waxay u tahay een, waa waa wado lagu barto kalarada waa wado lagu barto een, tirada waa wado lagu barto hindisada iyo sida wax loo dhiso waa wado lagu barto ilmaha ka dhisida fine motorka waxa la dhaho muruqaha gacanta oo yaryar marka blogga iskama yaalo waxaa u yaalaa in qofka ilmaha haya uu fahamsan yahay sababta loo isticmaalayo uuna ka dhiga ciyaar lagu lagu lagu raaxaysto oo fan ah adigoo laakiin ilmihii cayaarta kala mid kala qaybgalaya haddii la dhaho toy baa loo soo daadinayaa ilmaha ku cayaara ilmaha guidance u baahan yahay iyo wadahadal iyo iyo macaamil toygu dhisaya waxaad dhisaysaa kalarkaas mee hadda soo qaadatay kan buluugaad jeceshaa laba xab inaad iskor saarto maanta waxaynu ku cayaaranaa playga dhinacan qolada playga rabtaa ku cayaaraya dhinacan qolada rabta inay wax rinjiyeysaa ku cayaaraya cayaaraha iskama dhacayaan waa inaad adiga ku talagasho inaad inaad adiga dejiso sababta waxay tahay een, toyga haddaadan adiga u isticmaalin ujeedo ujeedada oo ah qayb ka mida korriimada in lagu support gareeyo lagu dhiso toygu dee marka waxay noqonaysaa wax een, s- wax iska yaalo oo ilmuhu marka dambe se buraaqa sidaad leedahay ilmuhu ay way ku daalayaan een, macalinka waad aragtay waxaa loo baahan yahay inaad inaad ku sii tashatid hadda wiigan oo kale markii uu bilaabanay inaad tiraahdid waxaan soo saarayaa tooyadaas tooyada kale waa la qarinayaa meel baa la gelinayaa safe ah oo ilmaha aysan kasoo tuuranin ama kasoo saarin in la yirahdo tooyadana lagu cayaaray maxaa lagu cayaaray waxay ka dhisaysaa een, een, xirfadda noocaasan rabaa inay bartaan waxaad ku tal- ku talagelaysaa een, waxaan soo saarayaa rinjiyada noocaas waxaan ku barayaa kalarada noocaas marka muhiimadda waxay tahay toy walba oo shalfiga kuu saaran toy walba oo meesha aad ilmaha wax ku barayso ood hayse yaalla waa inuu ujeedo loo isticmaalayo ujeedana laga leeyahay taasaan odhanayaa inay muhiim tahay in in loo lahaado
waa sax marin taas waa run haa marka haddii aan intaas kaliya haddaan fahno xataa waa- wax kasta waa step by step marin i think waxyaalaha qaar aan ku dari lahaa marin aad muhiimka u ah waxa waaye trainingyaal ayaa la bixiyaa oo oo oo oo ka hadlayo playga muhiimadda ilmaha u tahay af soomaaliya lagu bixiyaa af ingiriisha lagu bixiyaa hadda option badan ayay haystaan macalimiinta ay training ku qaadan karaan marka trainingyaasha macalimiinta ha la siiyo macalimiintu ha fahmo you know micnaha muhiimadda ha fahmo you know hala hala dad badan baa jiro xataa la shaqeynaya different coaches baa imaanaya oo la shaqeynaya oo u sheegayo macalimiinta sida wax laga rabo marka muhiimadda aad u badan aad u badan oo aan jaalkeerada kula advice gareynaa waxay tahay macalinka markii la hayar gareynayo macalinka trainingyaal fiifiican hala siiyo trainingyaal ku fahmayo micnahan iyo waxyaalahan uu ku baranayo hala siiyo hana qaato
taas waa muhiim D- d- dowladdana way ka rabtaa d h s waa la rabaa in macalinku uu qaato saacado joogta oo tababar ah Ah.
Een, hadda podcastigan waxyaabaha fursadda weyn oon haysanay ka mid tahay intaanan hadlayno wa- waxay tahay waxbarasho weyn baa ugu sugan qofka inuu dhegeysto podcastiyada tacliintiisa joogto inay- inuu u koriyo runtii mas-uuliyad weeyaan qofka saaran een, qofka caregiverka ama macalinka ah waxaan oranayaa een, ciyaarta mid baa jira mar walba kama dhigayno mid annaga aan xukunno oon u diyaarinay taas waxaa jira mar een, structured play ay tahay ood ku talagelayso subaxi buug baan isla eegana buug baan akrinaynaa hadhowt waxaa laga yaabaa buugaag intaad meel dhigta inaad tiraad buugaagtan kee jeceshood fiirfiirinaysaa marka cayaarta waxaan ka dhigaynaa midna mid la abaabulay oo adiga aad ka mid tahay midna waxaan ka dhigaynaa mid ilmaha ay xor u yihiin oo ay leeyihiin free play laakiin free playga laftigiis waan kasii fikirnay waan soo dhignay waan diyaarinay waxay ka mid tahay inta badan somaada arag cunada dadka markii cunada aad casuuntidoo kale cunada marna waad soo qorsheynaysa waad usoo gurguraysaa dadka waad ku talagashay marna marna waad calashaan marna ayaga iyaga ismaamulaya
marka waad mahadsantihiin
Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.